waa tahay maanta waxaa weeye maalin isniinah halkana waxaa isugu yimi rag badan oo uu ka mid yahay nin la yidhaahdo siciid cali mudiir salaad nin la yidhaahdo cabdi dhegaweyne suga buraale maanta waxaanu jecellahay inaanu ka sheekaysanno waxtarkooda dhalashadooda korriinkooda sida loo dhaqaaleeyo caanaheedu waxay taraan lo-da meesiyaal badan baan soo maray haddaba bal maanta aynu ka bilowno lo-da marka ay rimayso inta ay ku rinto oo awrqaad ku noqoto inta bilooda ay qaaddo ilmaha ay dhashaa ama weyl buu noqdaa ama weyl buu noqdaaye siday u soo koraan korriinkooda inta ay ku caanadaayaan sacdu intuu irmaanaado cimrigoodu intuu gaadho dibiga iyo sacu sidaa ay isu shukaansadaan ama isu xodxodhanayaan bal arrimaha caynkaasaanu gelaynaa maanta waxaa noogu horraysiinayaa oo ka hadlaayaa lo-da eryadaa aan soo sheegay waxa uu ka xusuusan yahay cabdi dhegaweyne bal cabdigow waxaad ka taqaano lo-da ah inoo bilow
lo-da mahadsani fiquburaalow lo-da anu wax badan baan gacanta ku hayay kheerka iyagayada joogtaa oo aabbahay iyo awowgeyba iska dhexleen yaan ana aabbahay ka dhexlay anna wax badan baan gacanta ku helay waxaan u horraysiinayaa dibi isay u rinto ee dibiga iyo socii isu shukaansadaan iyo intay ku awr qaadto waxay dibigii iyo socii isu shukaansadaan oo isu orgeeyaan orgeys baa laydha waa orgoonaya soco habeen iyo maalin buu orgeysnaanaya hadduu habeen iyo maalinkaa dibi waayo waa guuntoodaa laydhaha waa guuntoonaya beri dambe oo orgood soo celiye maaheen maalintaa gabsay oo orgood gabsay oo orgood guur waxaana la yidhaha waa orgeysan yahay war dirigii baa wadaalinaya dirigii baa daba socda iyo waa ku diidisaya iyo waxaas baa la yidhahaa waxaana yu orgoodtaa sac maalinta ama habeen u hadhay ama laba ama yuu dibigu ogaadaayoo soo wadaaliyaayoo dhowr habeen buuba wataa laba habeen saddex habeen iyo saddexdooda maalmood intaasuba wataadoo inuu orgood ku soo jiri ogaado waa soo wadaaliyaadoo daba socdaa oo ka hadhi maayo hadduu orgoodsan yahayna dibigu kama hadha saca ee waa daba socdaa ilaa uu boodo oo saarto waa daba soconaya ka hadhi maayo marka qaarna waa ku soo boodaa orgoodku oo cabaar buu ku diidasaayo waa ula degtaa oo xagga madaxa intuu ka maro oo cagaha dhulka ula dhacaya oo waa basinaya waa ula dejinaya markuu ogaado inuu ula degada uusan ka dhaqaaqay oo xasilaanadoo ogolaaday yuu boodaya marka uu boodana uu iskaga hadhaya uu ogaado inuu boodi marka waxaa jira kura yaryaroo dibi yaryaroo kura yarsida orgida qabadka ohoo kale kuwaasa markaa suci ku obashaynaya sucuna ma ogole waa ka cararaya kuwa marka waxaan ugu heesi jiray kurkuraha dibi halkoodu taagan yahay oo in kale kii yara korka kala hadal oo ka weynina hoosta kala hugo kii weynaabaa haysta yarkii waa ku wareegaya saddex jirkii iyo waxaas dibiduna dibiga aada u koraa saddex jirka waa ku rumiyaa qaalmahana qaalinta aada u kortaa saddex jirka waa ku runtaa caadiga bogan loo yaqaane saddex jirka ha ku awr qaade ee oo dibiga iyo qaalintuba ha ku awr qaadeen ee bogane loo yaqaane u badan tahayna waa afarta marka saddex jirkana saasay ugu awr qaadaa waxaasay u badantay in afarta u dhacda dibiga iyo iyo iyo qaalintuba labadana se dibiguna waa ku rumeeya saddex jirka qaalintuna waa ku waa ku waa ku runtaa laakiin afarta inay u dhacdo yay u badan tahay waxay qaadaanaa waxaanu isku qaban jirnay waa sagaal bilood iyo shan iyo toban habeen iyo waa sagaal bilood sagaalka bilood baana dadku maqlo caadi u ah waxbay ku dartaa looda qaarkeed oo shan iyo toban habeen iyo toban habeen iyo waa ku dartaa oo waxbay ku darsataa odayaal yidhaahana waa arkay berigii hore kuma dari jirine intii intan maaragtay aakhiru sanka ee dambe waa la yaabanahay oo waxbay ku darsataa looda jidkii intii looda sagaalkaasa caadiya sida fardaha weyn fardaha iyo loodaba sagaalkaa bilood baa caadi u ah iyaga sharad u ah wax kastaa kuba dartay habeenii marka rimideedu caynkaa wey marka ay rimaysaan sacna wuxuu sida geelu u rimaayo waa margeeliyeyaanu odhan jir oo ma guguu dhalay gugiisiibuu rimaayo waa margeeliyey sidii geelu u rimay sacna waa ka degdejaayo ama gugiiba waa lagu ceshaa ama dayrtiiba dayrtuu rimaa ama gugiiba waa lagu ceshaa marka sida qaalibkaa kaa gugii lagu ceshay maqasha waa u daran yahay neefkii waa u daran yahay neefkii uu gugii hore dhalay intii guga ahayd bu ka hidada fiican lehe ugu badan intii guga ahayd buu irmaanaadaa xagaagiiba waa guraya de neefkiina waa cadcadday weli waa yar yahayoo ma weyna marka neefkaasu suu raaca waa adag tahay dhaqaala uun kale isagoo hela maaha marka waxaanu ugu hesi jirnay waysha uurka iyo waysha oogada midun ma engeli yani labada iskuma koraane midun baa midun baa khalaasaanu odhan jiri marka rimideeda iyo intay ku awr qaado iyo orgoodkeeda intaas yaan ka sheegay marka haddaad tidhaahaan dharashadeeda u gudubna wou gudbayaa dhalashada marka weyluhu dhashaan horta xoolaha wax wax waliba dhicis bay leeyihiin wax waliba dhicis waxaanan ka soo marayna looda ma jiraan toddoba bilood weyli igu dhalashaa jirtay dhogorna ma lahayn markii dambena waa ii noolaa sideedda hadday ku dhalato waa kaw oo ma noolaanay laakiin toddobada hadday ku dhalato waa kacaysa hadday dhaqaale hesho dhogorna male waxaana leedahay cilmiyo lagu dhaqaaleeya waxaa lagu dhaqaalaynayaa meel baad u dugsiinaysa meeshaana waa inaad dambas ugu shubtaa dambasku waa kuruliyaye moogta dambas waa inaad ugu shubtaa inta dhogor uga soo baxaysaan waa inaad waxuuwisaa oo dedaa habeenkii marka sidaa weyl baa iigu dhalato aniga iigu kacday dambas baan meeshii u buteeyey dugsina waa uga dhigay habeenkiina waxbaan hubin jiray toddoba bilood bay ku dhalatay sidooda kale caadiga ah markay u dhashaan raggu markuu loyaqaanka iyo dabaysha waa u daran tahay weylaho waa ka xidhaan way dhalanaysaa maalintii daaqa hadduu kuugu dhalo ilmo waa kula soo caraabaya isagoo hooyadii daba ordayo dalandalayo soo caraabaya ilmana kuu soo caraabi maayo waad soo qaadaysaa maalin labaadana geedib waa gelaya meeshay doonaan bay marayaan saca haddaba socdeen maalin labaadka maantay dhasheenna qaar baa hadduu gelinka hore dhasho galabtii xerada kuula soo dheelmada mid mid jilicsanna hadduu kuu socon waayo waad u soo qaadaysaa waxayse qaalib yihiin inay xerada kuula soo dheelmadaan hadduu gelinka hore dhasho hooyadii kasoo daba dalandalaa marka suco xabka ka leefo ee uu ka soo baxo waxoogaa buu fadhiyaya dabeedna waa boodaya in yar markuu addimada dhulka la helana inuu jaquu doonayaayo sici waa jaqaya oo waa dambarsanayaa marka aad soo qaado dirig iyo weysha hadduu kuu socon waayo oo dambarkaa ka dhargo dirig iyo weysha waanu kala jeclay dirig hadduu yahay uu kugu kaajayaayo kaadi isjoojin maayo oo korkaagii oo dhanba markaa tun korka ku sido ka dhigaya kaadi weyshuna kugu kaaji mayso oo waa ka hufan tahay oo ka wanaagsan tahay iyadan kugu kaajin baad keenaysaa marka ninka dhaqaalaynoogi markaas wuxuu u dhisayaa qaad xadhigna waa ama xadhkana waa u sii soo hayaaba hadduu doono oo waa isaga yaalin marka qaadhkaa qal waa la yidhaahaayo weylahaas waa lagu gurayaa marka loodu aada u dhalayso kii maalintaas soo dhishaba waa lagu ridayaa waa lagu ridayaa marka jilaal hadday tahay oo ay diraacdiibay badiba dhashaaye jilaalkii ay jilaal tahay caws aad usoo gurto oo xerada intaad dhexda ka xidho uga luluushan maaha qaar qaarhka digsoona aada u dhigtay aada uga luluushan maaha dibadda looma saaro mar hadday jilaal tahayen doog cunay cirku markuu do-o ee doogga ay cunaan doogga usoo baxa dibadda looga saaraa oo dee markaa daniba soo saarta waa ka doogga iyo loo guuraa roobka iyo marka kursimadooda dugsigay horta weyluhu wax ku leeyihin markasta jilaalkii markay tahay cawskaasii ababtaa ilaan qaarba mar buu dhashayna waa inaad qaarhka ugu xidhaa waa inaadan dibadda u saarin iyo dabaysha ila doogka cuni maayaan waa mid waxaana la yidhaahdo lagu mahmaaha odayaashii hore ku mahmaaha ama bil kori ama laba iyo toban bilood kori bishii hore iyo labada hore haddaad saca ku sii dayso ay kaa bog tiro kaa qawqawsho baruuraysato kornimadooda kuguma soo noqoto haddaad maalintii horeba saca ka waxayso ay dhayla qaadho dhayla qaadh baa la yidhaahdo oo dhaylada ku xumaatana ilaa laba iyo tobanka kursiyin iyo caanay kaa rabtaa sidaasaa odayaashii hore ku yidhaheen ama bil kori ama laba iyo toban bilood kori xudun bay leeyihiinoo inta xuduntaasu ka go-ayso yaa caanaha loogu roonaadaa mar haddii xuduntaasu ka go-do waadun waxoogaa dharaqaad iska siinaysaa oo weligood xumaan mayso oo ay koboc baa la yidhaahaa ee ay kumaata u kobocdo oo weyshi kobocdo haddaynan kobcin oo dhayla qaadho oo xumaatana laba iyo toban bilood bay kama soo noqoto oo kursiimo kaa rabtaa si kasta cana usi nolol damboo fiican baruur damboo fiican ku arki mayside waa iska sadhag sadhaglaynaysa marka dooggaa markay tahay intay ku ababayaan bil weey bil markay joogaan cawska aad u dhigtay iyo waxbay ka cunayaan oo waa ababayaan laakiin bishaa waa inay xidhnaadaan oo ay xidhnaadaan marka weylibana sida ay u u korto iyo khimageeda iyo korsiimadeeda iyo kala yidi waxaa jirta midaan qumaatiba u korinay doogu koriyo marka dambe ay ka gudhaba saca intay barwaaqo hesho doog markiiba tiraho saddex jirka iyo ku orgoy kii weysay waa ka ilaamay baar qabo maalin buru baxay oo barwaaqo ah yuu barqaday oo yuu baraarimay isagoo iyadoo baraaray barwaaqadii ku riday haddana dee jilaal baa u yimid iyadoo carruurahoo dhalaysa wadda intaan ka warhayo weylalnimadeedii iyo dhalmadeediina intaasaan idinka sheegay xooluhu diidda welayiin qaar baa diiday oo sida laysu ogolaysiiyaan nuqiino kuwa qaarkaa marka lagu rido ku diidee weylaha kale iyo xaarka weylaha iyo uga soo uraan waa qaar baa ku diiday marka waa cilmi badan tahay laakiin dhalmadii iyo orgoodkii yaan anigu maro intaasan idinka gaadin
waa tahay waa mahadsan tahay cabdi xoolaha dhaqaalahoodu aada buu u kala duduwan yahay hadday noqoto lo-da hadday noqoto geela hadday noqoto adhiga hadday noqoto fardaha hadday noqoto dameeraha mid waliba qaab gooniya oo loo dhaqo ayuu leeyahay iyadoo sidaasay yihiin baa manaafacoodkooduna kala duwan yahay waxaa la yeelaa looda wayna weydhaxdaa waana soo insaarxisaa waana la maweeya markii ay caana yarayso oo ama ay waxdiido geedka mawaha la yidhaahdo oo u eg hadilad maayo barida ah yaa inta la qoro laga geliyaa halkaas habeesha oo markaasay godlataa oo godol badan keentaa iyada oo
markii ay weylaha laga xidho qaarka ay ku jiraan oo ay soo daaqdo oo hadii la maayo casarkii reerka ku soo rurtana way soo insaaraxisaa oo insaaraxa la yidhaahdaa marna wayba weylaxdaa oo haddii la maayo weylaxaasna waxa ugu wacan waxayan arki jirin bay markaa aragtaa ama ilmaha ha ku weylaxdo ama bahalbaha soo dhex galo oo bahalkaas ha ku weylaxdo eh waxayan arki jirin bay markaas ka weyraxaan oo weyrax baa la yidhaahdaa haddaba aniga oo hadda maanta qaybiyaa ereyadaasna aan iskaga darsaday bal waxaan iminkana u gudbinayaa intaa uu dhega weyne inoo sheegay wixii ka dhiman oynoo ku dari lahaa jaale salaad jaale salaad ba adiguna ho
mahadsanid sheekh biraalow horta waa saaad awal horeba u sheegtay xooluhu yacni waxaan u malaynayaa degaanka waxyaalo yaryar oo dadka ay ku kala bedelan yihiin oon waxba saas usii bannayn inay jiraan horta marka u horraysa annaga loda xoolo anigaan anigaan idinla hadlahaya aan dhaqay lodaaba u badnaa baan u malaynaya al'aankana sidii bay hadda meeshay anigu aan ka imid ay u joogtaa loda annagu waxaan idhahnaa qaalintu hadday garab weyn tahay garab weyn waxaa la yidhahdaa qaalinta wax badan ee ku- qaalmaha ay la ribi lahayd ama da' dhaleen ama laba dhaleen baa la yidhahdaa garab weyn hadday tahay toban bay qaadaa baan ugu xisaabtanaa marka ugu horreysa dhalideeda toban bay ku- baan ugu xisaabtanaa loda kalena oo curaddaana toban bay u qaadaa oo taas waa wax badan oo annagu aan jitaamin aan ogaana toban bilood bay ku dhashaa waa carrigaan oo midib bay ku dhashaa dayd marka xoolaha loda iyo riyuhu waa isla mid haddii lodu orgeysan tahay sucub mana daaqo waa cararaa waa ciyaa waa ordahayaa ilaa u dibi ka helo waa ordahayaa riyuhuna waa sidoo kale iyaguna waa cararaa laakiin geel idaha iyo ninna dibiga marka waa dibigu waa laba mid waxaa la yidhahdaa waalay baa la yidhaahdaayo waa dibi yaroo xuuraho markaa kacay oo loda u hor leh dibina waa dibiga loda abaahiyo oo jamal baa la yidhahdaayo annagu jamal baa magaciisa u naqaan oo yacni xoogaa yar in waxaa la arkaa in eh, rijimba af u yaqaana annagu jamal baan nidhahnaa kaas marka dibigaa jamalkaa saca wax badan buu wadaalinhayaa saca la soconhayaa sucu carcarahaya maanta oo dhan waa wadahayaa idaasuu haynhayaa xagguu ka soo wadahayaa waa xodxodahayaa hadda meel buu ka raa kan waalagaan uma ogolo kan waalagaa inta soo ordo meelaha ka soo ordo markuu ordaba kanaa cayrinhayo siduu sidaasa u wadaalinayo u wadaalinayo u wadaalinayo u wadaalinayo u wadaalinayo marka dambe waa boodaa hadduu boodo dibigu waa ka gusku xoog badan yahay balaayo sacaasi dhiig buu sii daaya marka uu boodo oo haddaadan adigu markuu boodo aadan ogeyn dabeed waxaad ku garanaysaa waana qanaaniyaayo sida asagoo dhalahayuu qanaaniyaa dabadeedna oo qanaan baan idhahnaa dabaduu saas yidhahdaa dhiigna waa sii daayo dhiiggaasaad ku garan yaad ku garanaysaa yaad ku garanaysaa oo dhiiggaasaad ku garanaysaa marka hadduu dibi waayo oo uu dibi waayo oo laba habeyn adiga intii saddex habeyn u dibi waayana guuntaan idhahnayo waa guuntoodaan idhahnayo sacaas waa orgood dambe inuu soo celiya oo waa warsici waa guun hebel sicii hebelaha waa guuntoodaa la yidhahdaa beeriyaa marka idiin soo haray weylihii annagu marka ay yaryar yihiin oo dhaldhala yihiin magacooda waxaan idhahnaa dhagcas yaan idhahnaa markaas ay yaryar yihiin marka ay xoogaa koraan marka ay xoogaa koraan aalana ay aalana ay aalana ayan gaarin war warweyluhu kagoys ma gaareen mada ayaa la yidhaha kagoys baa la yidhahdaa oo mana gaarin oo weri sicina waa ku irmaayeen kagoys ma kagoys baan baan- baa la yidhahdaa kagoys ma gaareen mada aalana kagoyskaasay kasii waaweyn tahay oo waxaan idhahnaa aalo yaan idhahnaa marka ay dhashaanna annagu wax dugsiyo iyo wax gaara looma dayo waxaa kaloo jira laba shay yaa xoolaha socon kadha marka ay dhashaan oo ilaa iyo habeenkaas meesha neefku ku hoyda gaari kara annaga ladu marka ay dhalato ilmuhu ay dhashaan haddii xabkoo mar ay ka qalalaan ilmaha ladu ilaa iyo waxay socon karaan meeshaad caawa gaadha waa socon karaan oo habartay la soconhayaan oo waa ka dheeraynhayaan oo ilmaha ladu intii ay doonaan bay soconhayaan yay soconhayaan ilmaha ladu ilmaha iduhuna waa sidoo kale ilmaha geela iyo ilmaha riyaha midna ma dheereeyo oo xoolaha horta dhalashadoodu waa afartaa moosi saasay horta anugu afartaasan u aqaan ladu ladu intay doontay soconaysaa ay iduhuna intay socdaan bay dhalaan marka ay dhashaan ay socon hayaan laakiin ma dhaqaaqaan riyaha iyo iyo iyo geel waa in ayaan ay joogaan marka loda annaga misna waxaa la daagay loda horta geedka qoraxda la yidhaahdo loda waa u daranta dhulka banaanka daleel waxaa jira dhul banaan hoon caws maahan wax kale ka bixin daleel hogod baa la yidhahdaa marka ay ay muxuu ahaa meesha banaanka ah oo aan geedka lahayn ay ladu maarkay joogtaa inta iskasata istaagto daleel hogod baa la yidhahdaa wax uga daran male wax uga daran male marka loda sida geelana ma ay ceelka dhanaan wax uga daran male oo ceelka dhanaan biyihiisa lama siiyo carrada midig lama siiyo ceelka biirta lihi waxba ma dhibo haddii uun biyihiisu macaan yihiin waxba ma dhibo ceelka dhanada oo geela laga waraabiyo loda haddii laga waraabiyo laba kale hadday usoo aroodho waa bis waa dhammaata wax a qaalmaha oo daandheerta la yidhaahdo aaladaa iyo oo geelana daandheer waa nidhahnaa annaga haddii qaalintu mar weynaato lodana waa nidhahnaa laakiin qaalinta daandheerta ma sacbo kama haro midka irmaan iyo midka duqaa iyo saca muxuu ahaa haddana dib baan usoo noqonayaa haddana annagu loda sida geela ka daran baan ugu awrdaynaa laba dibi midna looma daayo dibiga madoow oo aad u madoow looma daayo waa laga ilaaliyaa dibiga gaduudan oo gaduudkiisu gaduudkao dhan lama rabo dibi gaduudan waxaa jira aan dibi lamidhi jirin gaduudka jambeelkaasoo mataqaani indhaha dunucsan leh looma daayo asagana waa laga ilaaliyaa xataa saca hadduu yahay war kaa dirkiisuna fiicnaan mahayaa la yidhahda hadduu mar gaduudka xumo indhaha cadlo maaragtay inuu diirdiirmaan yahay oo jiidaalka wax uga nugul oo waxna waana caana badan yahay jiidaalka wax uga nugul wax uga nugul kaasna looma daayo oo looma daayo marka waxaa dilada loo loo jecel yahay oo annaga dibida aanu u dayno dibiga cad oo caddaantiisu asagana mid cad oo aan loo dayn baa jiro oo midka maaragtay indhaha ka shuuqa oo indhaha oo xoogaada ku leh indhaha ku leh looma daayo kaasna waa dibiga baydameer baa la yidhahda maaragtay baygale dibiga hadduu madow yahana midka darmadda le waa loo daayaa oo darmadda waxaa la yidhahdaa qaarkaas horena waa muxuu aha waa nin ragaho waa ka madoobaabaa qaarka dambe iyo boodiyahana waa ka madooba darmad ceerin baa la yidhahda labadaa nasabarna waa ka gaduudan yahay dibigaas waa loo daayaa dibigaas oo baygalena waa loo waa loo daay waa loo daayaa dibiga oo baaruudiye ma taqaan horta baaruudiye ma isku ma isku raacsannaa baaruudiyena mid kalena waa loo daayaa midka kale oo isaguna oo dhoobka dhoob ma tidhaahdaan midka dhoob kalena waa loo daayaa labada saddexdaa dibi waa laga ilaaliyaa loda waa laga ilaaliyaa marka loda cuntadeeduna qorta iyada qaalibkeedu waxba sow qaalib ma leh cuntadeedu waa caws lo haddii nag kastaa baxo oo wax kastaa baxaan haddayan caws ayan haysanin amagu markaas wax dhalataa oo ay markaa ka dhalito maalmahaas ay ku maafayso muxuu ahaa waxba uma taraan meeshaba haddayan caws lahayn loda annagu caws kale oo loda nugaasha iyo aan ku arkayo ay daaqaan waa laga ilaashaa cawskan la yidhaha dareemaha oo fardaha iyo geela iyo jecel yihiin waa laa ilaahay loda annaga cawska la yidhaha yerista iyo cawskan la yidhaha qaalmaqooshe iyo muxuu ahaa dhulka oo cadduumada ah meesha dhagaxa badanna waa laga ilaaliyaa oo annaga lodu dhagaxa aad iyo aad baa looga ilaaliyaa oo loda meel unba waxaa ay kusoo arooraysa maahan oo ay biyo usoo doonayseen waa laga ilaaliyaa oo waa laga ilaaliyaa marka loda midabadeeduna waa wax badan anigu ma koobi karo balse hadda intaasaa ka taata inaan raggayga aftahansanaan baa hayseen wasalaamu calaykum
waa tahay haddaan la rogrogin rag baan heli baa layidhi bal halkana waxaa gacanta taagaya calimudiir oo ama ha ku soo dhaqmo oo isagoo yar ha lagu koriyo ama isaga ruuxiisu waxa dhaqe ee waxay la tahay inuu aqoon isaguna u leeyahay sidaa uu u sheegay salaad uu u sheegayna dadku soomaalidu inkastoo xoolaha ay wada dhaqaalayso qolo waliba sibay misna u dhaqaalaysaa oo ama degaankaa kala duwan oo degaanku mar hadduu kala duwan yahayna dhirta ka baxdaa way kala duwan tahay inkasta oo magacyada qaarkood qolaba si u taqaano misna dadibka iyo magaca markay tahay iyo dooxooyinka iyo bannaanada iyo dhulka kale cariska ah waa ku kala duwan yihiin dhirtu biyahana way ku kala duwan yihiin oo sidaas ay u kala duwan yihiin biyuhu u kala duwan yihiin caraduna u kala duwan tahay yaa biyuhuna qaarna ay macaan yihiin had iyo goor qaarna ay dhanaan yihiin qaarna ay yihiin kuwo iska culus marka had iyo goor sidaa uu salaad u sheegay looda waxaa u wanaagsan biyaha calcalyada ah ee aan ahayn kuwa dhanaanka ah waa isku raacsannahay taas dooxo iyo bannaan iyo haddii la maayo meel caws leh iyo dhir iyo baad bay isugu jirtana waa wanaagsantay looda meel dhagax la-ana waa u liidataadoo may jecla loodu dadkuna uma jecla iyadoo sidaas ay tahay bal caleemiduur intuu inoo kusoo diri lahaa aan isagana u gudbiyo
anigu waxaan rabay odayaasha inaan godliyo oo wax waweydiiyo waa laigaga fiican yahay dhankaan waxaan rabaa erayada tan bal bal in naloo sii fafasiro markuu orgoodo sucuf ama xataa xayawaanka kaleeto iyagoo irmaan imisay irmaanka sii hay karaan intayna dhalinin intee bilood ay sii hay karaan waa caddaha su-aashaas way ila tahay tan kaleeto waxaa weeye mar kasta waxaa loo baahan yahay heeska lo-da marka la shubaayo ama marka la daajinaayo ama mar kastaaba ama lagu ammaano amba lagu lagu waxaa la yidhaahdaa koolkoolinta lagu ammaano bal in odayaashu noo sheegaan erayada tan su-aalaha qabtaya erayada tan gayax gayax iyo ereg maxay kala yihiin gayax iyo ereg ereg ereg ereg sac ereg ah yaa maya de sida inaan khaldada suuro waxaan u weydiinayaba waxaa weeye in la ii saxo sug sug gayax ereg sidig sidig erayadaas madi dooray araasi xoox godol xigsiin amba xig xigid iyo midabyadii oo aan lagama maarmaan ah in la sheego midabka dhiinka muxuuahay xaayiga waxyaalkaa in la sheego marka erayadaas ayaan rabaa bal inaan usii usii tilmaamo calashaan in odayaashu ay xusiistaan waa ka baxa mahadsantihiin
waa tahay horta erayadaas iyaga ah waynu naqaanaa oo waa su-aalo taagan mid waxaa weeye intuu irmaanaan karo midina meesha adee dheg tidhaahdo anigu erag ma aqaano laakiin igar baan aqaanaa hase haatee intaanan anigu wax ka fasilin bal cabdidhega weyne yaynu bal u gudbinaynaa inkastoo midabadu inoo dambayn doonaan laakiin erayada muhiimka ah ee kuwaa xooxda iyo xigta iyo xooxda iyo hadlimaayo godolka iyo ah bal kuwaas dhega dhalidiisii iyo inta dhaqaya maal uu noqon karo dhaqaya maal uu noqon karo bal cabdi baan u gudbinaynaa
waxaa weeye horta erayadan iminka albundiliya weydiiyey waxna midh baan anigu aynu ka naqaano idina aad taqaaniinba erag waxaynu naqaan saca ammaanada ah ee aan nin aan aan yani ninkii lahaysan ammaanada loo dhibaano anagoo erag nidhaahna ha maya ammaano waa sacan nin nin nin u dhiibtay oo aan ninkii lahayn haya erag haa ereg baa la yidhaha saca sidii sacirga ah aan irmaanayn wuuba gudan yahay usha geeskiiyo oon yaraa dilay looda inuu u dambaysiiyaa la arkaa mada igasi ereg ereg marta horta eregtu waa kaa waa saca aan idhi sidii sacirga aan irmaanayn usha geeskiiyo oon yaraa dilay marka igad waxaa la yidhahaa saca ha laga ulungooyo neefku sidiisa ha uga baxo kaan ilmaha lahay geel iyo adhi iyo lo waa ka jimiyin xoolaha igad neefkaasaa la yidhahaa waa igad gayax geelaanu idhaahnaa hasha xirkadka ah war gayaxi afartaba ka mid laakiin looda gayaxa kuma maqal haa war gayaxi waa afree marka looda kuma maqal gayaxa
dhigagna waa saca aan neefka aan neefkii ama ka dhintay ama laga unuun gooyey ama dee uun igag noqda aan ilmaha lahayn igirkaas wuxuu kala yahay mid gandaalba kurkaa loo gooyaayo sidibtu waxaa weeye neefka dee geel iyo adhiba waa- eh, geel iyo lo'ba waa leedahay waa neefka neefka neefkiisa inta kiisii laga qalo lagu sibtaa hadduu bakti kusoo dhashana neefka loo soo qabtee lagu sibtaa hadduu nolol ku dhashana inta dibigii neefkii laga gowraco neefka la- xabka loo marmariya oo ne- lincolaa isagoo aan arkayno ama indhaha la qabtay ama jiifaba oo neefkii aad sii xidhxidhatay yaa daba dhigaysaa inaad ka sidigtana waa damacday kii aad ku sidki lahayd waa laga qarinayaa halkan dambe uu kugu xidhxidhan yahay afarta adin baad isku xidhaysaa kiisii markaad soo bixiso yaad soo jiidaysaayoo kiisii baad usoo wixii qoyaan lahaa iyo xabkii iyo wixiiba marmarinaysaa markaad wada qoyso yaad kii ka jiidaysaa waad qarinaysaa kii kii aad ku sidkisana waad hor dhigaysaa neef neef diidana la arag qaalibkeedana saasaa loo sidkaa xoolaha oo ay ku ku- geel iyo loodaba ay ku qaataan sidig oo sidig baa la yidhaha sidigtu wataa markaa neefkii laba sacbu isugu sidkan iyo kii markii hore dhalay iyo kan dambe lagu sidkay yuu isugu sidkan yahay waa sidigtu wataa igarkiina waanigii kuu sheegay xoox wuxuu yahay sacan godol balahayna afarta naas caana ka buuxiyayoo xoox la yidhaaho xooxdaa laga lisay baa xoox la yidhaahaa taasaa xoox la yidhaahaa dhaqayadana waa sac sida geela dee iyo waa isku mid xooluhu iyo aan dhaline irmaan irmaan dheeraay irmaanka ku dheeraaday madi waa sac caana badan dooraygaasna tubooyinkan ku maqa- ka- ku bartay waa sac ca- ee- ee baaqilka ah ee aan caanaha lahayn oo labada asbacna waqan araasi waa sac waa soo horadaan waa saca soo insaaraxiye soo horada ee soo cada dooray badhay baa la yidhahaa Eh, arasiduna waa sacaa soo horradae horadka badane meeshuu neefka ku ogaa usoo insaaraxinayo kusoo ordayo oo isna araasi waa soo araasay waana ahana wad waa araasi ama waa soo horaday ama waa soo insaaraxay saddexdaba waa la odhanaya ama waa soo araasiyey ama waa- waa araasida waa araasi ama waa horad ama ama ama haddii ha waka sool weeye iyo sool baa loo isticmaala marka intaa intaasaanu aan ka sheegay ha marka gayax anu gayaxda geela anu la gayaxin si kale uma aqaan haddaanan been sheegin waxaa weeye loodii horta intay irmaanaatana waad i weydiisay marka la boodiyo ee ay rinto dad iyo dunyo wax isku dabeecadihi ma jiro anaa runta kuu sheegayo looduna isku dabeecad ma aha geelu isku dabeecad ma aha sac intuusan in yarba joogin waa ku dhufanaya waa guraya Sac sida loo maalayo ku dhalaya oo guriba maayo sac markuu dhowr bilood irmaanaado oo inta ay qaaday shan bilood ilaa lix bilood meelahaa jooga dhadhoweeye maaragta yuu ku dhufanayaadoo guraya dabeecadaheedu saasay kala yihiin oo midba waa sidii allah u abuuray waa kala hiddo fiican tahay oo waa sidaas ya wax waliba waa saas qaar baan anigu ma tisaabini waa la kala dabeecad fiican yahay wax walba waa kaa sidaasaan horta idinka sheegay intii aada iga weydiiseen midabkeediina waa idiin gelaya ee dabeecaddeedan kalaan wax idinka sheegaa dabeecaddeedi waa kaa dhasha waa halkii salaateega qaar baa diida waa tolaadoo tolmay leedahay sida geelaa loo tolaa lo hadday dhasha kaa diido waxaana u badanay ku diidaa neefkii baaba imanka dhashay si isagoo aan weli mandheeran oo mandheertii ka soo dhicin yaad loodi ku arooriso oo ka eridi sida qaalibka ah habeenkii markuu yimaado waa diidaya hadduu mandheertiiyo ku jirto maxaa yeelay waa sac isagoo foola tegey haddaan mandheerkii ka iman inuu beriba waa ku diidaa saxuun hidab fiican oo macnosan maaha mar haddii isagoon mandheeran aad inaysi ka dul eriday oo habeennimadii habeenkii u yimaado subaxiina ka eriday sida qaalibkaa waa ku diidaa oo waa sax isagoo foole jiray waa inuu ku dul mandheertaa oo marka mandheertu ka timaadee uu qumaantii u engegsadee neefka u kaco aad ka eridaa markaa uu diido waa la tolayaa looga haddii kaa diido ugub hadday tahayna waxaan soo dhaafay hadday ugub tahayna waa inaad xabka dhadhansiisaa marka hore ile sacan curaddii horuu xabka u yiqiina waa leefayaa qaalmaha qaar baa iska fiigoo xabka haddaan la siin oo la xabsiin intay iska fiigaan neefkaba ka baxsay oo aan ilmadiid kale ahayn xabka markaad dhadhansiiso marka ilmihii aad ka soo bixiso sidiibu ku ogolaanaya waa leefsanaya oo xabkana u macaan xoolaha dhalaya ugub hadday tahay waa inaad xabsiisaa lo qaartood buu noqonayaa qaarna wuxuu noqonaya wax macnosan oo aad iska maasho oo dabarka iyaan waxba ka carayn qaar dabarkood kale mehe dabarku diidayaayo lugahan laga dabree boqnaha ka goynaya oo dabarbarkiisa balaayo kugu noqonaya toodkeedu marka waa kala cayn barinaya qaar caanuhu kaa ceshanaya oo caanahaba waa kuu diidaya neefkiisana waa u gudlanaya adna caanaha waa kuu diidaya qaarna waa kaa cararayaa oo waada qaman bakaraya qaar markaad neefka ku soo daysay oo fiigaya oo neefkiisaa mooyo uba soo dhawaan maysa oo marka aad neefku u godlado ee aad kusoo dhaqaaqdo neefkiiba la baxsanaya big buu iska waa iska cararaya in orod iyo xoog lagu qabto maaha waa soo godlanaya oo markaad qabatito waad maalaysaa qaarna waa canaadayaa oo canahaasu diidayaa waa diidayaa oo keeniba maayo inuu neefkiisa u godlado maaha qaar waa cararayaa oo intuu godlado yuu ku haraatiyayaa boodboodayaa ku belaynayaayoo in la qabqabto oo waxaa mooye waa canaha in laga maalo diidayo marka waxaa jira qaar weer weer wax yidhao lagu xido oo ka aan la qaban karin ee baxsanaya oo aan sanka laga daliilin kan markuu godlado cararaya ee kula boodboodayana sida qaalibka sankaa laga daloosha ama xadhig baa geesaha looga lula weerkaa waa loo xidha looda waa lagu maara kaaga weer kale werqadaas kale waylase aan dhalin waa ka ninka looda la jooga iyo ragga barbaarta maaha naagaha iyo waxaasu maali karin marka kaa way jecel yihiinoo raggu sacamadiga ee saasa intay qabqabsadaan bay haduub ka buxsanayeen oo naagihii iyo odayaashii iyo waxaa somaali kari maayaan kaaga weer kale weerqadaad kale waylase aan dhalin ee daa walba igarka ee laga qalo dibiga waaga waaga lala tago waaga kaaga weer kale weerqadaad kale waylase aan dhalin ee daa walba dibiga dhala waaga lala tago we loo wareeriyo weer cad loo xidaybi waa ugu heysi jiriyaan marka hoorahaan gurin ee la raadsado yaa ragga u roon reerkana u daranna waa odhan jirta gurina maayo qarab buu iska leeyahay reerkiina naagtii iyo maatadii iyo wixii maali kari maayaan ninkaa looda ee xoogga ee raggaa fagiiga unbaa dibadda ugu tegayo oo looda dhexdeeda intay ugu tegaan oo qabsadaan maalayo oo haruub ka bixisanayo hoorahaan gurin ee la raadsado yaa ragga u roon reerkana u daran toodkeeda waxaa jira sacan loodaba usoo gelayno isjiro oo dhiilaysanoo halkaa iska taagaya lo-da oo is og marka ninka lo-yaqaanka ihi markay curato qaar badan ba oo sidaa u baxay buu ka gooya anigan qaali nin curatay waa garanayaa oo halkaa iska taagtay oo weysheedana ogol anigiina mar allaale markaan kusoo dhaqaaqana dib u cararaysa boodaysa oo abeer garabooyinkii salaad sheegadoo kale ah lix jir ku curatay marka weysha lagu soo daayana weyshiina ogoloo weysheedaa jecel markaan kusoo dhaqaaqana iska boodaysa dawliskaynu ceelasha kaga cabaynay yaan subaxii iyadoo xerada ka jirta lugtaa kaga xidhay dhaabkaa dambe loodiiban la barakareeriyey waana jiidanaysaa haggow baan u keenayoo siday labadii subaxee hore ii gashay markaan usoo daayay boodaysan xadhiggii baan ku dhigay iimana dhow ee halkaasay joogtaa laba subax markaan sidii u galay iyadoo taagan oo aan dhaqaaqin baan subaxii dambe u yimi ninkan macno aqoonina inay sidaa ku tagto oo marka loo soo daayo sidaa isaga baxsato yay ahayd horta toodkeedii wakaa waxaa jira diidu aan neefkaba ogolaan mid igarhka iyo neefkaba diidoo muquuna la yidhahdee kaasoo wa iska hili kaa igarhka iyo neefkaba diidaay caanaba la keeni waaya isagoo wa iska hili ama hala qasho ama hala gado ama si kastaa loo gale igarhka iyo neefkiiba hadduu diiday waxaa jira mid neh- neefka diida oo igarhka ogolo la maalo yaa jira kaa diidowga waxaa neefun laga quusamayo sida geela loo tala loo waa la talaa geesaha xadhig lagaga duubaya geed baa laga soo lulaya dhexdaa labada keeni dabadoodaana waa laga xidhaya geesahana waa lagaga duubaya geed baad kor ugu taagaysaa marka waad booraysaa wax boorlayda wamahaasad ka buuxinaysaa biyahana waad u diidaysaa waad ka xidhaysaadoo waad ka xidhaysaa adimadana waa laga dabraya oo labada adina dambena waa laga dabraya neefkii aad ku talaysay weyshiina waa lagu sii daynaya geedkaasaa lagu takraya marka waa la booraya dhir badanoo lagu booraajiya waxaase jira geed haddaad ku boorto amar ilaahay mooye ayan diidaysa oo xanuunkaasu kaga keenaya wamahana ma ee waxaa la yidhaha tiiraha geedka tiiraha la yidhaha waad waad isku xidhaysaa afka labada af baad ka islekaysiinaysaa ka gurmaaxaysaa waad u buuraysaa saxa khatarka aad ka baqdo meel baad u kirkiraysaa xadhig yar baad labada madax kaga xidhaysaa tiirahaasaad gelinaysaa sida qaalibkaa sax uun ibtilo qaba mooye oo dhifa mooye sida qaalibkaa diidiba maysa igadh iyo ilma kaad igadh la damacdayna waa gudlanaya kaad ilma ku tiraysana waa ogolaanaya geedkaa weeye geedka looda ka adag wamahanu marna waa noogu godlan jirtay marna waa nagaga diidi jirtay isagoo ka filo ka fado ka dhexeeya oo macno male horta geedka ka reebani waa geedkaa marka kaad diidowga isagoo iska hiliba ilma igadhna diida ilmana diida geedkiina saasaa loo macneeyaa oo si loo eriyadaba waa un layska maalaa midbaa afarta adinba laga dafraa madaxana la qabtaa oo lagu maalaa saa midbaa haddii daydankeeda leeyahay markaad ha kaa cararay markaad dabarto layska maalaado oo aan dhafaasan midba cayn baa lagu maalaado oo caynkaasaa toodkeeduna waa kaa toojadeeda irmaankeediina waa taan idiin sheega aan idhi saxba waa dabeecadiisu qaarna sida loo maalayo ku gura ku dhalaa qaarna dhexdu ka gura qaarna markuu bil ama dhowr iyo toban casaba joogo waa ku dhuftaa marka dib ugu boodaba way iska diidaa marka kaad in yar markuu joogaba diidaya waxna waa ka orgood dhow yahay oo sida qaalibkaa gugii markuu diraac kaldambeedka diraacda dhalo ee uu guga joogaba waa la boodayaa weyshiyo yar buu yuu ka guraya marka waa weysha urkiyo weysha oogada midin ma engerayo sida neefba u raacaa neefku gacan iyo dhaqaale lagaga koriye maahe waa adag soo kaa waa nibcaa anugu loo badano saasa waan lah- lahaan jiri laakiin waan waa nibcaa an marka haddaad tidhan midabkii loo geli maayo iyo qalliinkii shuqulladeedii kale aniga daahirba aniga salaadba waasaanu ka idiin maray eragkii iyo wixii layga su-aalay waa anigii idinka jawaabay marka midabkeedu miyaan u galaa hadda mid oo
waa tahay waxay la tahay si fiican baad uga jajawaabtay su-aalihii inkastoo kuwo badan ay dhiman yihiin midabkiina waa inoo dambeeyaa xooxodii iyo ma garanaysaa horashadii iyo insaarixintii iyo hadilmaayo wax badan baad ka jawaabtay bal haatanna gacanta waxaa taagaya isaguna oo rabaa inuu balmar ku noqdo oo su-aalahaasna uu ka jawaabo wixii ka dhiman wixii aashaan uu ku kordhinayana uu ku kordhinayo bal salaad baa isaguna halka kan aad u doonaya inuu mar qarxiyo waxa ilaahay uu baray uu yaqaano bal isagaan iminkana u gudbinaya salaad cindag
mahadsanid muqabiraale horta marka u horeysa ninka la yidhaahdo cali